barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada saddex iyo labaatanka bisha agost sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan uga hadli doonno doorka qoraaga iyo halabuurka uga aadan horumarinta farta iyo afka soomaaliga
waa wax fara badan ninku markuu yidhaaho qoraa waxbaan qoraya wuxuu ka turjumayaa ummadda haddii aad wax leexsan qortid ummaddii baad ku geystid haddii aad wax toosan qortidna ummaddii baad toosis kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida waxaana noo akhrinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir aqalka wakiilada maraykanka ayaa sabtidii meel mariyay lacag gaaraysa shan iyo labaatan bilyan oo dollar oo kaash ah oo lagu kabayo miisaaniyadda waaxda adeega boostada maraykanka si shaqaalaha boostada ay wakhtigii loogu talagalay u geeyaan kaararka codadka malaayiin maraykan ah oo doorashada bisha noofembar ee madaxtinimada codkooda ku diri doona boostada dimuqraadiyiinta oo leh aqlabiyadda aqalka wakiilada ayaa sidoo kale cod ku meelmariyey in la joojiyo isbedello uu guddoomiyaha waaxda adeega boostada soo saaray kuwaas oo yareynayay xawaaraha gudbinta adeegyada boostada qodobkan ay ansixiyeen aqalka hoose ayaa loo diray golaha senadka oo ay aqlabiyadiisu leeyihiin jamhuuriga kuwaasoo la filayo inaysan ansixin aqalka cad ayaa isna si aada ugu soo horjeestay xeerka uu ansixiyey aqalka wakiilada waxaana uu ku tala bixiyey in madaxweynaha uu ku diido awooddiisa qayaxan isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ee ka dagaalama dalka yemen ayaa sheegay in ciidankooda ay hawada yemen ku dhex burburiyeen aroornimadii hore ee axadda maanta ah diyaarad nuuca aanan duuliyaha lahayn oo ay saarnaayeen walxaha qarxa taasoo ay ku sheegeen inay ku sii socotay sacuudiga afhayeenka isbahaysiga kolonel turki al maaliki ayaa wakaaladda wararka sacuudiga u sheegay in diyaaraddaasi daroonka ah ay hagayeen kooxda xuutiga oo ay taageerto dowladda yemen ujeedkuna uu ahaa in lagu weeraro gobolka jaysaan ee koonfurta sacuudiga weerarada sacuudiga uga imaanayay xadka yemen ayaa xoogeystay tan iyo dhammaadkii mey markaas oo uu dhammaaday heshiis xabad joojin ahaa oo ay labada dhinac gaareen sababo la xiriiray coronavirus khamiistii aanu kasoo gudubnay sacuudigu wuxuu sheegay in nidaamkooda cirka uu burburiyey gantaal baalistig ah iyo diyaarad droon ah oo xambaarsanayd bambooyin taas oo ay ku eedeeyeen xuutiyiintu inay ku soo weerareen dhulka boqortooyada dhegaystayaal warkii caalamka waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii dunida nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaana laascaanood ku soo diyaariyey cabdikariim olol
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaynu ku eegi doonnaa doorka hal abuurka iyo qoraaga iyo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaana barnaamijkanan hibada iyo hal abuurka marti inoogu ammaanta qoraa aadan jaamac oogle oo ka mid a qoraayada gobolka sool murtimeer siciid cabdisamed oo ka mid a akaademiyadda cakaara ee ka dhisan gobolka sool ugu horreyn waxaan ku bilaabi doonaa aadan jaamac oogle oo si weyn inoola qaadaa dhigi doona waxyaabaha ugu muhiimsan ee hal abuurka looga baahan yahay iyo qoraagu inuu salka ku hayo waxyaabaha uu qorayo buugaagta iyo waxa uu soo bandhigayo aad baad umaadsan tahay cabdikariin cabdilaahi cabdikariin olol waxaan leeyahay hal abuurka hal abuurka waa ballaaran yahay waxaa ka mid a qeybtan qoraalka waxaa ka mid a qeybta curinta maansooyinka sheekooyinka marka kuwaad marka laleeyahy maxaa looga baahan yahay qofka hal abuurka ah wuxuu doona hama noqdo ama waxa qoro ama waxa uriyo waxaa looga baahanya horta marka koowaad in waxa uu qorayaa ay yihiin wax tufatiran inay yihiin wax salka ku haya saddex qodob marka koowaad wax salka ku haya diinta dadkan waxu sheegaya diintooda wax ka digaysa inay yihiin labo inuu xambaarsan yahay dhaqankeenii inuu xambaarsan yahay afkeenii inuu xambaarsan yahay wax kasta oo wanaagsan oo aan inaw lahayn waa qodob waa laba qodob waa dhaqankii iyo diintii marka saddexaad inay yihiin wax dareen bulshada ka hadlaya dareen bulshada ku dhex meelaya inuu yahay oo qofku marka uu arko qacisha ku siiyo waxa uu akhriyayo inuu dareemo in isaga laga sheekaynayo ama saaxiibkii laga sheekaynayo ama qof uu arkay laga sheekaynayo waa inay yihiin wax ka turjumaya oo reflection u ah dareenada bulshada ka dhex jira laakiin haddii ay yihiin waxaan wax hore u dhacay ama ayhiin waxaad adugu markaas samaysay laakiin aan bulshadii ka turjumayn waxa weye halabuurkaaguma hirgelayo marka koowaad waxaa loo baahan yahay in uu noqdo wax dareen bulshada saddexdaa qodob baan kulley anigu aadan ahaan aan inta badan isticmaala cabdikariinow waxyaalaha aan qorana waa sheekooyinka gaaban oo ka hadlaya inta badan dareenada dhalinyarada bulshada dhexdeeda ku meelaya gaar ahaan waxaan aada u xooga u saaraa arrimaha bulshada baraha bulshada dhexdeeda lagu isticmaalayo waxaa kamid ahaa sheekooyinka aan hal abuuray facebook inta badan soo gelin jiray waxaa kamid ah waxaad arkaysaa qof dumar ah oo sawir soo gelinaya facebooka qofka dumarka facebooka markay soo geliso waxaas waxaa liketa saaraya ama comment uga bixinaya qof kale nin ka ajaaniba iyada kadib wuxuu ugu qorayaa waa kugu faanaa oo kale kadib waxaan sameeyey sheeko halkaa hal abuur ahayd oo aan anigu coriyey kadib marka leegta uu saaro ninkaasi oo unagu qora kugu faanaa gabadhiina waa la qabaa nin kala qaba ninkii xanaaqii iyo iyo dhibaatadii iyo cudadii ku dhacday inuu la waashay oo kale maan sheeko noocaas oo kalea aan coriyey baa jirtay waa dhibaatooyin dhici kara waana wax bulshada dhexdooda inta badan ku badan marka waxaan u baahannahay daynu soomaalinahay inaynu qodob koowaad aynu saarano ay tahay in horta wixii awoowayaasheen inooga tageen ee dhaqan ahaa inaynu qorno marka koowaad hadday maama ahayd hadday dhaqan ahayd hadday ay sugaan ahayd inaynu intinteena karaankeenna aynu qorno oo isu geyno cabdikariin waa sidaa
aadan waan kuga soo noqon doonaa waxyaaba badan baynu diiradda saaraynaa murtimer siciid bal iiga waran dhanka qoraalka iyo waxyaabahaad adigu isleedahay dhaliilo badan baa dul hoganaya marka xagga qoraaga iyo hal abuurnimadiisa la eegayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamaya cabdikariin nolol iyo idaacadda v o a washington aad baan ugu faraxsanahay horta marka ugu horeysa intaa kadib markaan ka gudbo waxa weeye horta qoraalku waa wax fara badan ninku markuu yidhaaho qoraa waxbaan qorayaa wuxuu ka turjumayaa ummadda ummadda tanuu qorayaa waa nin qof qoraya haddii aad wax leexsan qortid ummadii baad ku geertid haddii aad wax toosan qortidna ummadii baad toosis marka waxyaalaha haddeer aadka u la yaab kale ee aan anigu la yaabo badan ahaanba sidaa uu aadan sheegay marka aad baraha bulshada geshid waxyaalaha aad arkaysid waxaa ka mid ah qof baa wuxuu odhanayaa qoraa baan ahay qoraal buu soo qorayaa qoraalkaasi meel uu ka jeedo iyo meel u jeedo fahmaysid xitaa xarfaha laba dhacaa iska hagaajin maayo xarafka laba dhacaya inuu laba dhacayo ma garanayo xarafkii maadaama uu laba dhacayay hadhow macno kaluu samaynaya xarafuu u waday bare baa bare ka noqonaya macalin buu ka noqonaya hadda qof buu raba inuu tilmaamo tusaale ahaan wuxuu ka noqonayaa magac macalin buu ka noqonaya wuxuu rabay inuu tilmaamo carabka qofka qofkana carabkiisa waxaa la qofku waa carabkiisa marka wuxuu dhahayaa wuxuu qorayaa carab nin carbeed buu qorayaa waxyaalaha dhibaatada qoraalka haysata ayay ka mid tahay wey tusaale ahaan dadku haddeer maasha allah ummadda soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed wax badan bay baratay dhallinyaradu si fiican bay wax baratay balse xagga qoraalka wax badan baa ka yaacsan waayo muggii iyo miisaankii iyo meedii murtida ayaa loo dhaadhacay marka wax la qorayo ninku wuxuu samaynayaa saddex bilood buu rabaa inuu buug ku qoro ummaddiina u soo bandhigo dee ma suurtagelis saddex bilood waxaad soo ururisay soo baacisay wax suurtagelaya maaha ninkii markaa waa bici raadise ma aha taariikh raadis iyo cilmi raadis iyo dhaxal inuu ummaddii uga tago ma aha marka dhibaatada ugu xooga weyne ka qaadanaysa saasaa ka mid ah waxaad arkaysaa buug baa lasoo bandhigayaa buugtii hadhow markaad dhex martid wax allaale waxaad ka raadisid aad bay u yar tahay cabdikariinow aad bay u yar tahay marka anigu waxaan hindisayey inaan wax intaa ka bedelan haddii ilaahay idmo inaan soo bandhigo maadaama oo aan afar iyo konton nin aan wax ka ururiyey oo aan wado kumana degdegayo oo intay doonta haygu qaadato labaatan sano soddon sano toban sano intay doonta haygu qaadato sicid waa usoo noqonaynaa waxaan ku laabanaynaa aadan jaamac owle aadan sidaad sheegtay hal abuurku waa wax muhiima markaad eegeysid dhanka miisaanka hal abuurnimada iyo dhanka qoraalka bal waxaad noo iftiimisaa qaab qoraalalka baraha bulshada lagu soo bandhigayo iyo buugta ma laiswaafajin karaya ma la odhan karayaa isku jihay u wada soconayaan qofkii markuu abwaan yahay oo qoraa yahay hal abuur yahay baraha bulshada isticmaalayo iyo markuu bulshada caadiga ku dhex jiro qof qiimkiisa laga garanayo inuu hal abuur yahay oo bulshadii karaamo iyo magac ku leh badanaa waxaa laga hadlayaa in hal abuurnimadii noqoto in lasoo qaato qoraal qofkuna uu gabay ama tix qof leeyahay uu magacii ku qorto bal iga waran farshaxanimada uu kakala dheeryahay waxaa weeye habka qofka uu sida uu u geliyo dareenkiisa iyo sida uu imagkiisa ugu sawiro waa la iswaafajin karaa waa laba qaybood oo muhiima ilaahayna qofka uu isugu daro wax badan buu bulshada ka bedeli karaa fankuna uu ka wen yahay hees yaroo jacayla oo lasoo qaado uu ka wen yahay fanka bulsho dhan baa lagu hagaa qoraalka bulsho dhan baa lagu hagaa halabuurka bulsho dhan baa lagu hagaa waxbarashadaa lagu hagaa tacliintaa lagu hagaa wadannimadaa lagu hagaa dhinac kasta waa lagu hagaa waxaan leeyahay marka aan iskaashano inta dhalinyaro ee hadda wax qorta ee soomaaliyeed ee meel kasta aaday joogaan waxaan leenahay inaan dalad aynu leenahay samaysano war wadannimada inaan kor u qaadno war inaan waxbarashadii kor u qaadno iyo cilmigii iyo tacliintii sare in kor loo qaado waa taas cabdikariim mar kale mar kale waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed horta aad baa beryahan dambe usoo badanayaan dadka wax qoraya dadka xoqorya aad bay usoo badanaya waana wax ilaahay loogu mahadnaqo qoraalkuna dee qofku intaa uu ku jiro waxbuu baranayaa wax muddo kale hadda anigu afar sano unbaan aad ugu dhex jiray qoraalka intii ku horeysay waa qori jiray laakiin afar sanaan intaan shacada soo dhameeyay baan aad u dhex galay intaa wax badan baa ii koray waxaad markaa dhexgeesha waxaad ogaanaysaa af soomaaliya in dadkii qoray laftigooda a qabya kaga tageen qodobo badan oo qabyaha oo u yaala inta hadda wax qortaa in ay buuxiso oo qabyo tirto looga baahan yahay waxaa ka mid a markaad wax qori sidoo kale waxaad la kurmaysaa afguryo kala duwan baynu leenahay bulsho kasta afguri gaaray leedahay gobolka sool hadda laasaanadan joogno afguri bay ku hadlaan garowga afguri baa lagaga hadlaa muqdisho afguri baa lagaga hadlaa hargeysa afguri baa lagaga hadlaa buugga maanta aan anigu laascaanood ku qoro waxaan doonayaa dhammaantood inay wada akhriyaan haddana afgurigii laascaanood baan ku qorayaa kadib waxaan odhanayaa markaan xidhiidh baan anigu waxaan ku qorayaa xidhiidh waxaan qorayaa gabadh waxaan qorayaa laakiin isaga wuxuu qorayaa gabar ama wuxuu qorayaa xiriir ama waxaa weye racdii iyo dhacdiiba aada u dagaalamaya weliba aad moodaa in dee aanay isu dhow dhow yihiin inta gobole ra-da lagaga hadlay inta gobole dhacda lagaga hadlaana hadda way isu dhow dhow yihiin haddayna waxbaas dheerayna waxa loodhan kara waa lix iyo iyo sideed bay kala tilmaamaan iyo qaar kaloo xagga mayga u badan marka waxaan leenahay horta bal afafku way soo hormareen afafku horumar marka la qorayey waa soo horumaray iminka waxa wey ninka carbeede jooga masar wuxuu ka oranayaa dee gamiila jiddan magu jamiila jiddan isagoo kale ka carabta ee isna jooga khaliij khaliijka si kale loo akhriyaya jesmak buu ka oranayaa ma isagoo maismo ka wada laakiin marka ay wada qorayaan gamiila jiddan kana ma qorayo kana ma qorayo wax kaluu leeyahay laakiin jamiila jiddan bay wada qorayaan eeg dhawaqii way ku kala duwan yihiin laakiin waxay ka midaysan yihiin qoraalkii soomaaliya waxaan leenahay horta bal aan samayno war xiriir ku hadal oo waxaa kale ku hadal bal mid aynu ka midaysanna xagga qoraalka ah waxyaabaha murtimeer siciidaad is leedahay hal abuurka da-da yaree dhallinyarada ah sida aadan u sheegay qofka buugga markuu soo bandhigo sidee buu ku noqon karaya buuggani mid dadku dhan gaadha markaaad wax qoraysid waxa aad qoraysaa waa inuu la socdaa waxa isbedelaya iyo xilliga iyo wacyiga winula socdaa waayo murtideennii soomaaliyeed ee hore haddaad si kasta u dhegaysatid iyo haddaad horey dib u dhegaysatid marna wax haddii ilaah unu ku runya casriga dambe iyo casrigii hore intaba waa la socotaa qadiimigii hore waa wax macnaha ilaahay u siiyey ummadda ciyaaraha la tumo wax ciyaaroo kale lama soo kordhin hadday dhaanto tahay hadday wigla tahay hadday hanahaybsan tahay hadday hoolabeen tahay hadday haan tahay wax kaloo dambe lama soo kordhin wixii kaloo lasoo kordhinsiiyey waa dhaanashka reer galbeeda tusaale ahaan gabay baa ninku koobay soomaaliyeed abwaan soomaaliyeed oo dhowr iyo toddobaatanayadii uu mariyey hiddaa gabaygu kale leeyahay iyo hooda iyo raase hawraartu waa qaybsanayd tan iyo haabiile waa hibo ilaahay baxsho aan lagu helayn iibe kol hadduu habaas kaaga dhaco bug iyo wey reeb iyo heer dhaafsan baan ka hadlayaa haliyo kowlaha ninka labada midh ka mariya waan dhaafsanaya buu leey hana haybsan iyo dhaantu iyo haawis kala jaada eg wuxuu isku xidhayaa cab ummaddii oo dhan bulshada waxa dareenkeeda hoolabeen jidiida iyo markaan heesbulla u qaado sida nimanka haamaha tunta ee ku hetiwaasaya ama hoobaliintii miyiga ma u hayabadey ciyaarta marka la tumaya moogtaa caawana hirbay laacaya balan u heeseeyo macnaha ni- mid walba waa mateli karaa buu kuleeyahy marka marka aad wax qoraysid waa inaad sawirkaa u aadan bixiyo oo kale waa inay xambaarsan tahay qoraalkaagu hadduu buug yahay iyo hadduu tahay jaraa'idba waa inay xambaarsan tahay ummadda wax dareen ku meeraya uu yahay marka caqabada haysta ummadda waxa weeye qofku dhanka uu jecel yahay keliyu iska taagaya qoraagu dhanka isaga uga muuqata uu iska taagaya oo waxyaalaha hadhowtu qofka aan wixiisu horumar u noqonayn horumar u noqonayn qof buu iska jeclaanayaa bas qofkaasunbuu socodsiinayaa qofkani macnaha dhanka kale ka eegi maayo marka waa waxyaalaha caqabada ay haysata waxyaalaha kaloo ka mida waxa weeye dadkeennu waxaa dhallinyarada haysata ardadeenna ardadeenna dhibaatada haysata waxa weeye ardada iskuullada waxbarata hadday jaamacad tahay iyo hadday iskuul tahay ardadii waxaa la barayaa sanadkii carabi iyo ingilish baa la barayaa iyo xisaab soomaali loo dhigi maayo hadday maahmaah tahay hadday gabay tahay hadday sheekooyin xariiro tahay hadday dilikuray suugaan nooc walba tahay soo jireenkeeni loo dhigi maayo hadhow marka imtixaanka laga qaadayana waxaa la dhahayaa waxaad soo sheegtaa halgamayaashii soomaaliyeed intay ka koobnaayeen iyo meesha uu ku dhashay waxaad soo sheegtaa haddii ilaahan ku raya intaasoo gabay waxaad soo sheegtaa gabayga noocaasa dhammee waxaad soo sheegtaa intaasoo mahmaahood maxaa lagu daraa qofkii ma dhigan ardada intay soo yacday waxay dhahaysaa allah soomaaligu adagka miyaan markaa la odhan karin macalimiintu qudhooda waa ka qayb qaadatayoo af soomaaligii yadaaba rabta in laga sii socdo marka waa tuu lahaa abwaankii soomaaliyeed cismaan cabdinuur xaashi farteenna ka daaya dheeldheelkoo dhammaystira shaqalka kii dheeroo xarfaha labadhaca ha dhaawicinoo hamsaha dhaabadda ah ha dhayalsaninoo sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaaye dhawaaqasan waa la qaataaye dhabiirtankan hoy ku dhiirada dhigiinna qalaadba weydin dhistaan higaadiisa waad dhudhumisaane dhammaanba farteenna dhoyga gesha aadan waxaan joognaa xilligii een, eh, barnaamijka aynu soo gabagabayn lahayn sidaas ciid sheegay dhallinyaradu fahankan ay ka haystaan qoraalka iyo hibada waa mid intee leegna Een, runtii haddaan s- ee, barnaamijka soo gabgabayna saa sheegtay een, waa sidaa uu abwaanku sheegayey een, hibadu dee waa wax gaara mididku waa wax gaaro aadan carbatuu lahaa gabayga sheeganayay markuu lahaa inkastoo midhaha ee, laga sameeyo madasha luuqdeeda ee, mahadhaan ka reeba ah, hadhii anigu maamaahe marka waxa weeye waa wax een, een, u gaara oo qofka ilaahay siiyo inta laga fahansan yahayna dad badan oo hibada ku jirto ah, laakiin laga soo saarina way jirtaa dowladeena waa tay dhacday dowlad soomaaliyeed oo hadda dee dadka iskuulaadka iyo maxadada een, ku dhiirigelisa in dadka hibada lasoo saaro fankuna waa fara badan yahay cabdikariimna sheekooyin badan oo anaan kaga sheekeeyo wa- ay- ay- oo aan hayana waa jireen laakiin waqtiga inagu yar waxaan jeclahay mar kasta in een, aynu aynu een, xoogga saarno in dadka hibadu ku jirto qoraalka ah in dadka sawirka farshaxankaa ku jiro anu wiil yar dhalinyaro sagaal jir oo maalin dhood aan arkay sidoo u sawiraya oo aan yaabay in la sameeyo gudiyo hibooyinka taba- ee dabagala sidaan dar- carabta oo kale baan in badan ku arkay barnaamijyo hibooyinka ay soo bandhigayaan oo dhalinyarada ku dhiirigelinayaan in jaamacadaha iyo maxadada laga soo saaro dadka hibada halabuurka ay ku jirto maasha allah dad badan baa inagana inagu jira inaynu ee, wixiina waxayno oo aynu dad waxa weeye een, waan soo gabagabaysananaaye waxaan ku soo gabagabaynayaa mandaqada aynu joogno horta waa siduu aadan sheegay in la midoobo way qurux badanta hadeerna yaayiiraad moodaa inay jirto insha allah waxaanu rajaynaynaa sanadka sanad kasii dambeeyaba inay kasii wanaagsanaato marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday qoraalka waa inaad eegtaan markaad qoraysaan muxuu bulshada ka turjumaya ummadda muxuu dhaxal u reebaya ummadda muxuu u yahay kayd haddaad waxaad jeceshahay mateshid dhib bay kugu noqonaysaa Eh, dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii hibada iyo hal-abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana nagala qayb qaadanaya barnaamijkaasi murtimeer siciid cabdisamad oo ka mida abwaanada gobolka sool iyo aadan jaamac owle oo ka mida qorayada sida weyn looga yaqaano deegaanadani intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aad aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariim olol oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey halkaad nagala socotaanna waa v o a haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
waxaan ku bilownaa ciyaarta fiinalka ee lagu soo gabagabeynayo koobka horyaalada yurub ee uefa champions league ayaa caawa la ciyaarayaa taasoo ay isaga hor imanayaan kooxaha bayer munikh iyo b s g labadan kooxood ayay u tahay markii ugu horreysay ee ciyaarta fiinalka isku soo beegmaan iyadoo kooxda b s g na ay u tahay markoodii ugu horreysay ee koobkan fiinalkiisa ay yimaadaan taniyo intii la aasaasay kii haddaba fiinaalka sanadkan ka waxa uu kaga duwan yahay fiinaaladii hore iyo waxaa laga filan karo ayaan weydiiyey cabdiweli bashiir bulxan oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kaas oo kii sannadood ee lasoo dhaafay si weyn u daawanayay koobka horyaalada yurub cabdiqaadir waa mahadsantahay wuxuu kaga duwan yahay horta sanadihii hore kuwaynu daawan jirnay waxa weeyaan waa kooxda b s g ayaa runtii la odhan karaa waa koox cusub oo ku cusub inay yimaadaan finalka champions leaguea sida wararku qorayaan waxay sheegayaan in konton sano ay runtii in laga joogo ay tahay markii ugu horeysay final yimaadaan ama kooxda markii la aasaasay markii laga soo bilaababa taas waxay muujinaysaa inay cusub ku cusub tahay waa arrin cusub nagu cusub ay tahay waxay kaloo arrintani muujinaysaa runtii in dhinaca kooxihii waaweynaa oo looga bartay inay sanadkan ay ka maqan yihiin oo arrin iyadana cusub weeyaan oo kooxihii khibradda ku lahaa champions league oo badanaa faynalada imaan jiray kooxaha isbaanishka ka socda ama ingiriiska ay ahaayeen kuwa ugu badan taasna laftirkeeda waa arrin nagu cusub weeyaan waxaa kaloo nagu cusub garoonka oo bilaa taageero ah oo runtii labada kooxood marka laga hadlaayo b s g iyo byron munshin ay leeyihiin taageerayaal aad runtii loo qadariyo oo aad kooxooda u support gareeya iyakiina ka maqan yihiin garoomada arrimo nagu cusub waaye maxaa laga filan karaa runtii dee waa final waa one game waa one match waxa weeyaan way adag tahay saadaasha in kastoo loo badinayo in kooxda dadka falanqeeya ciyaaraha sportska yurub ay leeyihiin kooxda byr munshin ayaa runtii gacan sarrayn doonta ayadoo la eegayo khibraddeeda laacibiinta ay haysato oo runtii laacibo aad u quality iyo laacibo yani quality leh ay haystaan waxaa kaloo la odhan karaa geemamkii ay hadda soo cayaareen kooxo waaweyn ay runtii aad yani ugu cayaareen oo ugu baashaaleen taas waxay muujinaysaa inay runtii kalsooni weyn bay muujisay oo dhinaca b s g ah imean byr munshina dhinaca kale b s g waxaa laga filan karaa iyadana inay tahay kooxda aad aad u doonaysa mordan intay doonayso byr munshin inay rabaan koobka inay qaadaan oo aysan runtii
cabdiweli ma moodaa in b s g uu cadaadiska aad ugu badan yahay aad iyo aad aad iyo aad runtii markaad eegtid laacibiintan waaweyn oo lacagaha badan mushaaraadka culus qaata oo yihiin kooxaha ugu runtii b s g waa kooxda ugu kharashka kharash bixinta badan ama lacagaha ka galay dhisida kooxdan jiilkan hadday dhisayaan marka dee jiilkan expectationku waxa weeyaan inay koob muuqda ay keenaan waxaa la socotaa inay labadii koob oo domestic ay ku guulaysteen sida koobkii faransa liga iyo koobkii yaraaba labadaba pressure waa haystaa haddana opportunityna way haystaa runtii laakiin laakiin hadda sanadkan waxaa laga filayaa waxa weeyaan inay koobkan weyn ay keenaan oo champions leaguea oo ah koobka ku qanci karo ninkan kooxda iibsaday in badanna uu ka sheegay waxa weeyaan uusan qarsanba mediaha ka sheegay waxaa anaku aan ku qanci karo ku qanci karna waxa weeyaan waa in koobkay champions leaguea sanadkanna waa waxay u arkaan chines aan mardama soo marayn maadaama runtii ay duruufo badan ay ka jiraan yurub oo kuxii waaweynaa ay meesha ka baxeen ay haystaan laacibiintan runtii waaweyn oo hadda aadka ugu sarreeya yurub neymar iyo mababi oo laga filan karo inay koobkan qaadaan bayer munikh iyo b s g ayaa fiinaalkooda si weyn looga daawan doonaa caalamka oo dhan iyadoo sanadkanna uu noqonayo markii ugu horreeyey ee koobka uefa champions league fiinaalkiisa loo diido inay wax taageerayaal ah soo xaadiraan taasoo yurub ay uga gol leedahay xakamaynta xanuunka covid wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aan intaasi ku dhaafno xubintii ciyaaraha iyo samakaab iminkana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codadka fanaaniinta axmeddey abubakar alcamaari iyo fanaanadda codka macaan sitey maxamed sheikh qosol wanaag heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddeenni duhurnimo tan iyo galabta afarta xaggiinna waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
شيخ دين بيعش